habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa habeen jimcaha bisha juun ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa afar iyo toban waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali com waxaan idaacadda caawa iyo dunida v o a idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan kalluumaysiga soomaaliya
waddankan waxaa lagu tilmaamaa waddan khayraad badeed leh oo kalluumaysi badan uu ka buuxo laakiin nasiib darro waxaa khayraadkaasi ka faa'iidaysta haddeertaan dad shisheeyaha ka faa'iidaysta oo daldasha waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris hore loo qaaday oo dalka looga samayn jiray taasoo mar walbo beys laga dhigto cilmibaristaas waxaa sameeyey markab la yidhahdo doctor frinjel nansen oo norwegian ahaa jiro caqabadaha jiro waxaa ka mida oo ugu horeeba in fish london side wax layidhahda aanan qabin oo meesha kale ay ku soo xiro lahayd doomaha ay naga maqan yihiin
waxaa kale oo dhegaystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan in ku dhow hal milyan oo muslimiin ah oo cibaado u jooga magaalada maka ee dalka boqortooyada sacuudiga
xajku waa rugni ka mid a arkaanta islaamka ee shanta ah ilah wuxuu leehay subxana wa tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila yani aayaddaas waxay caddaynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu xajka inagu farad yeelay oo uu ka mid yahay rukni ka mid a arkaanta islaamka taas waa qayb weeye qaybta kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa xajku inuu faa'iidooyin fara badan oo aakharo iyo mid adduunba inuu leeyahay
qodobo kalena dhegaystayaal waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii hogaamiyaasha kooxda toddobada wadana ee ka horumaray dhanka warshadaha ayaa dareenkooda ku jeedinayay taariibka maalintii labaad ee shirmadaxeedkooda jimcaha maanta iyaga oo raadinaya habab lagula dagaalamo tahriibka iyo kordhinta maalgelinta wadamada ah ay ka bilaabmaan tahriibayaasha safaradooda halista ah isuimaatanka dalalkani ee goob dalxiis ee dalkaasi talyaaniga ah ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka wada xaajoonayaan mawduucyo kaleeto oo waaweyn sida taageerada dhaqaale ee ukrein dagaalka khaza caqliga macmalka ah iyo isbeddelka cimilada iyo sidoo kaleeto siyaasadda warshadaha shiinaha iyo ammaanka dhaqaalaha madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa jimcahan maanta waxa uu sheegay in moscow ay joojin doonto oo keliya weerarkeeda ka dhanka ah dalka ukrein haddii ukrein si cad ay isu dhiibto iyadoo ciidamadeedana kala baxaysa bariga iyo koonfurta ayna meesha ka saarto dalabkeeda xubnimada neto ukrein ayaa islamarkiiba diiday shuruudahaasi adag ee ka soo yeeray putin ee uu ku joojinayo duulaanka militari ee dalkiisa uu ku bilaabay dalkaasi ukrein bishii febraayo ee labada kun iyo laba iyo labaatankii iyadoo kiev ay isku dayayso in taageero caalamiga ay ka hesho shirmadaxeedka nabadeed ee switzerland dhammaadka usbuucan labada dal ayaa waxaa u dhexaysay colaad dhiig badan uu ku daatay in ka badan laba sano mana jiro wax wada hadala oo nabadeed oo toosa tan iyo toddobaadyadii ugu horreeyey ee ololaha ruushka uu ku sii siqayo caasimadda ukrain ukrainna ayaa waxa ay ku baaqday in ciidamada ruushka si buuxda ay uga baxaan dhulkeeda oo uu caalamku aqoonsan yahay oo ay ku jirto gacanka krimiya oo uu qabsaday taasoo qayb ka ah heshiis kasta oo nabadeeda iyadoo maanta oo jimcaha lagu guuldaraystay in horumar laga sameeyo wadahadal heshiis xabad joojin ah ee mintadiinta xamaas ayaa xiisadii ay ka soo korortay dhanka xadka waqooyiga israa'iil ay la leedahay lubnaan goobjoogayaal ayaa ku waramaya in duqayno ay ka dhaceen qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka khaza gaar ahaan bartamaha dad ayaa isugu soo ururay meydka wiilku iyo toban jir ahaa oo la keenay cusbitaalka al aksa ee magaalada ku taalla bartamaha ee dayril balax wiilkaasi oo lagu dilay duqeyn xerada qaxootiga ah ee brege milatariga israa'iila ayaa jimcaha maanta waxa uu sheegay in ay sii wadaan howlgallada bartamaha khaza halka oo diyaaradaha dagaalka ay ku duqeeyeen unug mintidiin ah iyo weliba qaab dhismeed militari deegaanka zaytuun milatariga israa'iil ayaa sheegay in gantaalo lagaga soo tuuray habeenkii xalay waqooyiga khaza koonfurta israa'iil ay madaafac madaafic iyo diyaaradaba ay ku duqeeyeen meelihii laga soo riday gantaaladaasi ilaa toddoba boqol iyo konton iyo lix kun oo qof oo suudaaniyiin ah ayaa waxaa laga yaabaa in ay soo wajahdo masiibo cuntayari ah bisha sebtembar ee soo socota sida lagu sheegay saadaasha horudhaca ee ay isticmaalaan hay-adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka si markaasi loo go-aamiyo in si rasmi a loogu dhawaaqo xaalad macluul natiijooyinka horudhaca ah ee laga soo bilaabo bishan juun kowdeedii oo ay aragtay reuters ayaa waxa ay ka tarjumayaan xaaladda deg dega ah ee kasii daraysa ee waddanka suudan ee dagaaladu ay aafeeyeen saadaashii u dambeysay ee hore oo lasii daayay bishii disembar ayaa waxa ay muujisay in soddon iyo toddoba boqolkiiba dadweynaha suudan ay soo wajaheen heerar sare oo cuntayari ah laakiin midna aan loo tixgelin xaalad musiibo ah warkeena dhegeystayaal waa naga intaas in ka badan hal milyan iyo bar qof oo muslimiin xujaay ah ayaa ku sugan magaalada maka ee dalka boqortooyada sacuudiga si markaas ay u gutaan mid ka mid a shanta tiir ee islaamka xajka sanadkan ayaa ku soo beegmay iyadoo dagaal uu ka socdo magaalada khaza oo ay ku dhimanayaan dad rayad ah falastiiniyiin hal milyan ka badanna ay macluul halis ay ku jiraan warbixin kooban oo arrintaa ku saabsan waxaa noo haya maxamed colaad xasan acmaasha xajka ayaa xoogooda bilowday jimcaha maanta iyadoo xujaay raxanraxana u socda ay dawaafayeen kacbada masjidka xaramka ee magaalada barakaysan ee maka xajka sanadkan ayaa ku soo beegmay iyadoo muddo siddeed bilooda uu dagaal ka socdo magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta falastiiniyiinta khaza ayaan sanadkan awood u yeelan inay xajka soo gutaan maadaama uu xiran yahay xadka ay khaza la wadaagto masar ee rafax mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in afar kun iyo laba boqol oo xaaji oo ka tegay daanta galbeed ay sanadkan fursad u heleen inay soo xajiyaan kun xaaji oo kale oo falastiiniyiin ah oo ah qoysaska falastiiniyiintii ku geeriyooday dagaalka khaza ee intii aanu xadka xirmin ka baxay khaza ayaa sidoo kale fursad u helay inay soo xajiyaan kadib markii ay martiqaad ka heleen boqor salmaanka sacuudiga sidoo kale sanadka waxaa markii ugu horreysay muddo sannado badan ah si toosa uga soo xajiyey dalka syriya xujaay iyadoo dayuurado ay si toosa uga soo qaadayeen magaalada dimashaq xajka ayaa ah munaasabadda ugu ballaaran ee ay dad arrimo diimeed ama cibaado isugu yimaadaan adduunka oo dhan waxaana ku jira acmaal kala duwan oo xujaydu ay ka samaynayso magaalada maka iyo hareeraheeda galbeedka sacuudiga ilaa iyo ciidda mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa sheegay inay filayaan in tirada xujayda sanadkan ay ka badato laba milyan oo qof gudashada xajka waa mid ka mid ah shanta tiir ee islaamka oo qofka muslimka ah ee awoodda u leh laga doonayo inuu ugu yaraan mar guto noloshiisa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa nooga warramaya kaalinta uu xajka kaga jiro islaamka bismillah assalaamu calaykum waraxmatullah maxamed oo adiga bahda v o a aad baad umahadsan tihiin dadweynahana dhegeysanayana waa sidoo kale xajku waa rugni ka mid a arkaanta islaamka ee shanta ah ilah wuxuu leehay subxana watacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyta man istadaaca ilayhi sabiila yani aayaddaas waxay caddaynaysaa ilaahay subxaana watacaala inuu xajka inagu farad yeelay oo uu ka mid yahay rukni ka mid a arkaanta islaamka taas waa qayb weeye qaybta kale ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoo tilmaamayaa xajku inuu faa'iidooyin fara badan oo aakharo iyo mid adduunba inuu leeyahay oo alla wuxuu leeyahay liyashhaduu manaafica lahum dadka waxaa laga doonayaa muslimiinta ahu markay xajka tagaan inay manaafic fara badan bay kasoo helayaan manaafic fara badan bay kasoo yay kala soo kulmayaan hadday noqoto tusaale ahaan maanta waxaa laga yaabaa waqtiga aan joognay casriga ah dad ka badan ilaa saddex milyan oo ama ku dhadhow inay isugu imanayaan dadkaasoo kala midab duwan kala luqo duwan kala muuqaal duwan waxay isugu imanayaanna ay tahay beytka ilaahay iyo diinta ay wada rumaysan yihiin inay hal rabbi wada leeyihiin inay hal rasuul wada leeyihiin inay hal kitaab wada leeyihiin inay hal qiblo u wada tukanayaan ayay isugu imanayaan marka waa manfac oo wax fara badan bay soo kala faa'iidaysanayaan manfac kale wuxuu tusinayaa xajku waxa la yidhaahdo calaamada midnimada ayuu u yahay daliil oo waxaa laga yaabaa inaysan jirin bulsho kale oo bulshooyinka adduunka ah ama diimo kale oo dad saddex milyan afar milyan ku dhadhow buqco yaroo kooban ama meel yar aada u kooban ay isugu imanayaan oo ay maalmo wada joogayaan inaysan jirin marka arrintaas waxay kutusinaysaa dhan kale midnimada iyo wadajirka muslimiintana way kutusinaysaa xagga kale xajka dembi dhaaf buu leeyahay oo nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay qofkii xajka taga oo isaga oon dembi iyo xumaan iyo macaasi kusoo gelin wuxuu soo noqonayaa maalinkii hooyadii dhashay oo kale isagoo ah marka xajku faa'iidada adduunka iyo midda aakhiraba wuu leeyahay waana rugni ka mid a arkaanta islaamka marka berito oo kale oo sabti ah waa maalinta carafo sagaalaadka bisha dulxaj marka iyada fadliga fadligeeda intuu leegyahay carafo qiimo gooni ah bay leedahay tusaale ahaan xajku wuxuu leeyahay tiirar lagama maarmaan u ah si uu u asaxo tiirarkaa waxaa ugu ugu muhiimsan carafada marka laga yimaado niyada ama in la niyeysto marka laga yimaado oo nabigu wuxuu leeyahy alxaju carafa xajku waa carafo weeye marka carafo istaageedu wuxuu tiir wuxuu lafdhabar u yahay xajku inuu asaxo haddii qofku carafo istaagi waayo xajku kama asaxayo marka taasaa waxaad ku garanaysaa qiimaha ay carafa leedahay carafa midda kale marka dhan kale laga fiiriyo maxamed oo waxa weeye dadka waxay xusuusinaysaa ka ah ee banaanka ah ee la taagan yahay waxay dadka xusuusinaysaa carasaat alqiyaama qiyaama ayay dadka xusuusinaysaa marka meeshaan uu taagan yahay maanta isaga oo maryo maryo kale aan qabin cid kale oo uu u yimid aysan jirin ilaahay darti inuu u yimid inuu ku xidho maalinku ilaahay hor istaagaya subxaana watacaala yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin waxaa soo aroortay oo kale carafo in ducada la aqbalayo ay markaa dadku ilaahay baryaan subxaanahu watacaala oy aakhiradooda iyo adduunkooda labadaba alla baryaan rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar iyaduna waa waa muxuu aha waana aayad qur-aana axaadiis badan oo tusinaysa ducada maalinkaasna inay aada u qiimo badan tahay waxaan ku darayaa halkan dadka aan xajka joogin maalinkaa sagaalaadka ah ama maalinkaa carafo loo yaqaano inay soomaan sunno weeyaan oo aad bay u qiimo badan tahay oo ajir fara badan baa iyadana laga helaya marka carafo qiimahaas ayay iyaduna leedahay sacuudiga ayaa si uu u xakameeyo tirada dadka tegaya xajka waxaa sanad walba uu wadamada adduunka u qaybiyaa kooto xujaay ah iyadoo loo eegayo tirada muslimiinta wadamadaasi ku nool sida ku xusan tilmaamaha gudashada xajka xujayda ayaa ku bilaaba dawaaf ama toddoba jeer oo wareeg ah oo ay ku sameeyaan dhagaxa madow ee kacbada kadibna waxay aadaan mina oo ah dooxo buuraley ah oo dhowr kilomitir u jirta magaalada maka halkaasoo ay habeen ku soo qaataan maalinta ugu weyn acmaasha xajka ayaa ku beegan berito oo sabti ah halkaasoo maalintii oo dhan ay xujayda cibaado iyo salaado ku oogaan buurta carafa oo ah halkii nebi moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee uu ka jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay dhinaca kale xajka ayaa badanaa ku soo aada xilliga kulaylaha ee sacuudiga inkastoo dhowrkii sane ee ugu dambeeyey uu ka kulalaa sidii hore haddana waxaa caawinaya xujayda marwaaxado iyo meelaha cibaadada qaarkood oo la hoosiyey khubarada saadaasha cimilada sacuudiga ayaa saadaalinayey in celcelis ahaan kulaylka uu gaari doono meesha ugu sarraysa afartan iyo afar digrii celsius ama boqol kow iyo toban cabirka xaraaradda ee farenhait fariin loo diray xujayda khamiistii shalay ayaa loogu sheegay inay biyo badan cabaan si joogta ah oo qofkiiba uu cabo in ka badan laba litir oo biyo ah maalintii islamarkaana oo mar walba sito dallad iyadoo looga digay xujayda kulayl daran oo gaari kara ilaa iyo afartan iyo siddeed digrii celsius
mahadsanid warbixintaasi waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay maxamed colaad xasan qaramada midoobey ayaa sheegtay in qiyaastii lixdan milyan oo qof oo ku nool koonfur africa ay haysato cunayaro taasi oo ay ugu wacan tahay abaarta nino iyadoo malawi zambiya iyo zimbabwe ay qayladhaan caalamihii ay jeediyeen colombos mafhunga ayaa warbixintan ka soo diray dalka zimbabwe halkaasi oo hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ay ku bixinayso toban milyan oo dollar iyadoo rajeynaysa in la yareeyo dhibaatada falastiin axmed imaan waatan
warbixin ay soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in angola sawatini madakaskar mosambik iyo tanzania ay sidoo kale saameeyeen abaarta ku dhufatay dalalka koonfurta afrika balaksedes matsikatire oo ku nool qiyaastii boqol kilomitir meel koonfurta ka xigta magaalada haraare ayaa ka mida malaayiin qof oo la daalaadhacaya abaarta waxay bishiiba ka heshaa lixdan iyo shan doolar hay-adda cunnada adduunka ee w f p oo ay ku xanaanayso afar caruura oo ay dhashay kadib markii ay qalaleen dalagyadii ay beeratay oo ay dhinteen matsikatira oo ku hadlaysay luuqada shona ayaa waxa ay tiri waxay sheegtay in lacagtaasi shan iyo labaatan doolar oo ka mida lagu bixiyo cunnada halka labaatan doolar lagu bixiyo qarashka dugsiga marka aan lacagahaasii bixiyo waxaa ii soo hara labaatan doolar waxaana u isticmaalaa si aan ugu maalgeliyo oo aan ugu horumariyo ganacsigayga iibinta yaambooyinka iyo faasaska waxaan ka sameeyaa biro la nacay taasina waa ay caawisaa waxaan rajaynayaa in w f p ay kordhin karto gargaarkan ayay tiri laba ilaa saddex bilood oo kale si aan u kordhiyo awoodda ganacsigayga maadaama aan haysto waxoogaa yar oo alaaba sidaasi haddii ay dhacdana faa'iidada aan heli doono waxaan ku daryeeli doonaa caruurteyda oo dariiqyada ma aadi doonaan iyagoo tuugsanaya w f p ayaa bisha soo socota hakinaysa gargaarkii ay ka waday aagga matskatira ay ku nooshahay laakiin hay-addu waxay rajeynaysaa inay dhowaan dib u bilowdo guud ahaan dalka zimbabwe howshaasi iyadoo saameynta abaarta alnino ay sii kordhayso waraysi dhanka skybe-ka ah oo iyadoo joogta caasimadda zambiya ee lusaka ay bixisay agaasimaha fulinta ee hay-adda w f p sindi makain oo booqasho ku tagtay gobolka si ay u qiimeyso saameynta abaarta ayaa ku tilmaantay abaartu inay tahay xaalad masiibo ah makain oo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tiri
dadkana wax walba waa ay waayeen wax daqli ah ma haystaan mana jirto wadiiqo kale oo ay ku badbaadi karaan gargaarka la-aantiis sanadkan oo dhan sababtoo ah xilli beeroodkooda soo socda lama goosan doono ilaa iyo bisha mey ee soo socota dadkani waxay ku tiirsan yihiin dukaamada waxay ka helaan noloshooda dalagyadooda ma aysan helin wax dalaga ah sanadkan gobolka guud ahaan qiyaastii afar boqol oo milyan ayaa baahi looga qabaa in la geliyo waxaa keliya lacagtaasi bixinayana waa hay-adda w f p oo wax ka qabanaysa dhibaatadan deg degga ah si saameynta abaarta loo yareeyo maken waxa ay sheegtay in soo noqnoqoshada abaarta ay sabab u tahay isbedelka cimilada waxayna ku baaqaysaa in la maalgeliyo saadaasha cimilada si dadku ay ugu diyaargaroobaan waxa soo socda iyadoo hadalkeeda sii wadatana waxay tiri you can plant drought resistant crops and also making sure that there's good water usage when there is rain waxaad beeran kartaa dalagyo abaarta u adkaysan kara iyo sidoo kale inaad hubiso biyaha aad isticmaalayso in si fiican loo keydiyo marka roobka uu jiro marka maareynta biyaha ayaa ah xaalad taagan hubi in la isticmaalo ceelal riig leh qalabka dabka dhaliya ee cadceeda ka hela iyo wax kasta oo kale waa nidaam aada u adag laakiin si weyn ayaa loogu baahan yahay halkan si loo hubiyo in beeralaydani ay awoodi karaan ma ahan oo keliya in ay badbaadiyaan naftooda laakiin in ay quudiyaan bulshadooda waa in aan daweyno oo aan maareyno dhibaatada abaarta si la mid ah sida aan ugu istaagi lahayn xaalad deg dega oo dagaal marka ay timaado aynu dhahno tani waa mid aada halis u ah oo waxay burburin kartaa waddan dhan marka waa muhim in aan si fiican u adeegsano agabka aan haysano oo aan bixino sayniska iyo tiknolojiyadda cusub si aan ugu caawino beeralayda si ay u koraan bishii lasoo dhaafay shir madaxeedka wadamada koonfurta afrika iyo hay-adahan dowli ahayn oo ku saabsan dhibaatada alnino ee loo qabtay qaab fogaan arag ah ayaa keentay in hogaamiyaasha gobolka ay codsadaan shan bilyan iyo bar doolar faw waxa ay sheegtay in marka ay dabacdo saameynta alnino ay haddana soo fool leedahay lanina gobolkuna waa inuu u guntadaa caqabado cusub maadaama ay xaaladaha cimiladu inta badan keenaan roobab culus iyo daadad taasoo sababaysa waxyeelo soo gaara dalaga iyo weliba in ay dadku barakacaan
warbixintii colombus mafunga waxaad soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa lanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida aynu ognahay marka laga reebo jasiiradda madakaskar soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer dhulweynaha afrika taasoo dherarkeeda lagu qiyaaso saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kiilomitir oo ay dhex eegaagaan khayraad aada u fara badan badda soomaaliya ayaa la sheegay inay ku jiraan ilaa lix boqol oo noocyo kala duwan oo kalluun ah kuwaas oo afar boqol oo ka mid ahi ay yihiin kuwo laga ganacsado waxaana dhanka kala jirta in khuburo soomaaliyeed oo ku takhasusay culunta badda ay dhowaan cilmi baaris ku sameeyeen heerka uu marayo kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda haddaba cilmi baaristan oo lala wadaagay wasaaradda kalluumaysiga maxaa natiijo ah oo ka soo baxay sideese kalluunka soomaaliya suuqgeyn caalami ah loogu samayn karaa maxayse yihiin caqabadaha arrintaasi hortaagan su-aalahaasi iyo kuwo kale oo badan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb cabdi axmed baafo injineer caydiruus axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha doctor xuseen cali axmed oo laba gooroo hore soo noqday duqa magaalada muqdisho sidoo kalena ah khabiir aqoon dheer u leh khayraadka dabiiciga ah iyo ugu dambayntii cabdi diirshe oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horraysa haddii aan ku bilaabo cabdi axmed baafo haddii aad tihiin dhaxal reeb waxaa jirta inaad dhowaan cilmi baaris ku samayseen arrin la xiriirta ka faa'iidaysiga khayraadka badda haddaba maxaa natiijo ah oo cilmi baaristiina idinkaga soo baxay waad ku mahadsan tahay xasan innaga sanadkii hore ee kii ayaanu wasaaradda kalluumaysiga annagoo wargelinayna aanu qabanna shir weyn oo lagaga hadlaya arrimaha kalluumaysiga iyo sida loo dhiirigelin karo maalgelinta kalluumaysiga ay ku sameynayaan ganacsatada soomaaliyeed waxaa shirkaas nagala qayb galay dabcan wasiirkii kalluumaysiga isna nagala qayb galay shirkaasi waxaa lasoo bandhigay cilmi baaris la sameeyey oo khubarada ay sameeyeen oo dhinaca maxaan ku dhahdaa sida looga faa'iidaysan karo baddan looga faa'iidaysan karo kalluunkuu ka buuxo waxaana na dhaqaajiye waxay ahayd waddankan waxaa lagu tilmaamaa waddan khayraad badeed leh oo kalluumaysi badan uu ka buuxo laakiin nasiib darro waxaa khayraadkaasi ka faa'iidaysta haddeertaan dad shisheeyaha ka faa'iidaysta oo daldasha ganacsatada soomaaliyeedna maalgelin fiican kuma ayna samaynin khayraadkaasi sidii looga faa'iidaysan lahaa marka waxaan isu keennay kalluumaysatada yaryareyd ganacsatadii kalluumaysiga ka shaqaynaysay khubaradii qolooyinkii maalka hayay oo bangiyadii ahaa iskaashatooyinkii waan isu keennay inay ka wada hadlaanba sida loo horumarin karo waxaana soo baxay in loo kala qaadi karo waxyaabo dadku ayaga ay qabsan karaan iyo waxyaabo ku xiran dowladda ku xiran oo ay tahay inay iyada ay maxaan ku dhahdaa ay u soo jeesato waxyaabaha oo dhibaatooyinka oo dadka hortaagan hadeertaan waxaa ka mid ah xagga maalgelinta ama kuwa kalluumaysatada yareer ha ahaato ama kuwa waaweynba ha ahaadaane waxaa jira kalluumaysiga soo saaristiisa suuqa gudaha wax ku filan iyo wax u baahan in la dhaafo suuqan gudaha la dhaafo oo dibadda loo dhoofiyo mar alla markii suuqa dibadda la bilaabana waxaa soo baxaya kaalintii dowladda ayaa soo baxaysa mataqaanaa dowladda waxaa loo baahan yahay inay hormariso meelihii masooyinkii lagu soo xiran lahaa inay maxaan ku dhahdaa shuruucda ay adkayso in tayada tan iyo sidii loo xaqiijin lahaa oo shahaadooyinkii bixintooda dowladda ay ku xiran tahay dhinaca maalgelintana bangiyada tan hadeertaan jira in ay iyagana ay fahmaan duruufaha gaarka ah oo lagu soo saaro iyo inay suurageliyaan in kalluumaysatada ay wax badan ay ka faa'idaystaan injineer caydiruus waxyaabaha cilmi baarista lagu sameeyey oo dhaxalreeb ku samaysay kolley waad ka warqabtaa maxaa ka mida maxaase ugu muhiimsanaa cilmi baaristaas bismi illahi raxmaan raxiim waan la soconaa waa cilmi baaris waqti fara badan oo dheer ay socotay dad badan oo khubaraaho kalluunka wax ka yaqaanana waa lasu keenay soomaalidana soomaalidii hore maahan kalluunka waa la barta waa la yaqaanaa hadda marka cilmi baaristaas waxa ugu weyneed oo aad aan loo dhexgalay oo wax fiican ay ka soo baxeen waxa loo yaqaano maaragtay feasibility study in lagu sameeyo mashaariicda kalluunka horumarinta qaybaha ka mida in ay soomaaliya samaysatay ama ay dad badan oo soomaaliya maanta ay ku jiraan inay samaystaan wax la yidhaahdo fish processing plant yacni meel kalluunka lagu habeeyo kabacdina hadhow laga dhoofiyo marka arrinkaas waa arrin aad u fiican waa arrin maaragtay soo jiidasho mudan waana soomaaliya waxaa wixii mar loo bilaaba dad badan oo ku dayan doona haddii ilaah yidhaahdo markaa meel fiican ay maraysaa insha allah tacaala doctor xuseen cali axmed waxyaabaha ku soo jiitay ee cilmi baarista ku jira maxaa ka mid ah bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad u mahadsan tahay bandhigii dhaxal reeb samaysay oo ay kasoo qayb galeen intaasoo stakeholders ah waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris hore loo qaaday oo dalka looga sameyn jiray taasoo mar walbo base laga dhigto cilmibaristaas waxaa sameeyey markab la yidhahdo doctor frinjel nansen oo norwegian ahaa markabkane oo lagu sameeyo aada mataqaana sophisticated ah waxaa lacagteeda bixisay norwegian laakiin waxaa ku shaqayso f a o labadii sanaba mar buu imaan jiray marka xogtii hore oon dadka la socon ayaa lasoo ururiyaa meesha lagu soo bandhigay xogtaas waxay sheegaysaa soomaaliya inay leedahay lix boqol oo nooc oo kalluun ah afar boqol oo ka midna inuu yahay commercial kuwaasoo kala duwan ha noqoto kalluunka bottom fishka loo yidhaahdo oo ku nool gunta hoose ee badda midka guurguura oo tuunnaha iyo la xiriira mataqaana makareelka iyo noocaase iyo krastishe waxa la yidhaahdo ah lobsterka iyo krabiska iyo iyo mataqaana shirimbiska marka cilmi baaristaas ayaa badanaa lagu soo bandhigay taasna wax weyn ayay ka bedeshay imijkii yani dadka hadda joogo oo aan la socon ka bedelmeen midda kale waxa waaye oo cilmi baarista idin lasoo bandhigay wax soo saarka kalluunka inkastoo aan ognahay xeebteena inay tahay xeebta ugu dheero afrika dadka ku howlan ay yihiin dad aada iyo aad u kooban waxaa lees barbardhigi jiray burburka ka hor kalluumaysiga uu kala baxo inshore fisheries offshore fisheries kalluumaysiga xeebaha iyo midka badweynta yani xeebaha waxaa waa artisanal fisheries dadka traditionalka wax soo saarkeedu wuxuu ahaa afar kun ilaa shan kun oo tan kan badweynta oo maraakiibta waaweyn ay isticmaalaan ayaa lagu qiyaasi jiray labaiyo toban ilaa saddexiyo toban maanta isbeddelaa yimid yacnii waxaa aad iyo aad loo xakameeyey maraakiibta trollerska la yidhaahdo ayaa la xakameeyey marka wax soo saarkii hore oo badnaa hoosu u dhacay
waa mahadsan tahay doctor xuseen cali axmed cabdi dirishe waxaa tahay agaasimihii guud ee wasaaradda kalluumaysiga sidee u aragtaa dhaxal reeb cilmi baarista ay samaysay maxaa kaaga soo baxa waa mahadsan tahay runtii dhaxal reeb waxaan uga mahad celinaynaa mas-uuliyadda ay iska saareen inay maaragtay dalkan u dhaafaan taariikhdoodii iyo aqoontoodii inay maaragtay ay kaydiyaan daraasadan hadda ay sameeyaan wax weyn ayay noo taraysaa saa ogsoon tahay dowladdu sideedaba go-aanada markay qaadanayso waa inay warbixin haysataa xog waa inay haysataa xogtaasaa lagu jaangooyaa go-aanada la qaadanayo saas awgeed daraasadan waxaan uga faa'idaysanaynaa inaan go-aanada aan qaadanayno aan runtii u isticmaalno maxay yihiin waxyaalaha marka aan ka faa'idin karno waxay yihiin inaan kor u qaadno maaragta wax soo saarka kalluumaysiga si taa loo gaarana saddex arrimood waa inay dhacdaa kow in kalluumaysatada iyo maaragtay bulshada ka kalluumaysata baddaana in loo sameeyo nidaam iyo maaragtay kaabayaashii dhaqaalaha sida qaboojiyaashii dekadihii wixii in laga caawiyo inay yeeshaan in siyaasadda dowladdu dejinaysu noqoto mid ayaga awoodeynaysa oo tabar u yeelaysa oo xoojinaysa inay wax dhoofiyaan ama maaragta soo saaraan kalluun badan wax soo saarkii baa kor u kacaya marka taas laga caawiyo midda saddexaad waxa waaye suuqgeynta adduunyada in ayadana laga caawiyo saas awgeed dowladdu waxay samaynaysa heshiisyo iyo wadamo kale oo ay hadda la hadlaysay saas awgeed waxaan aaminsannahay in mar kasta dowladda iskaashatooyinka ganacsatada bangiyada dadka ka faa'iidaysta khayraadka badda ay yihiin dad ugu muhiimsan ee maaragtay ii sheeg la rabo in gacan la siiyo injineer cayduruus caqabadaha haysta kalluumaysatada soomaaliyeed waxaa ka mid ah iyagoo aan haysan qalab taya leh oo ka caawiya jilaabashada iyo qaboojiyaal kalluunka lagu kaydiyo haddaba maxaa hortaagan in kalluumaysatada laga caawiya dhinac walba si loo horumariyo wax soo saarka iyo ka manaafacaadsiga khayraadka badda waa su-aal aada u weyn oo aada aada u sax ah oo dhacdo oo na haysato lugaha naga haysato wax kastana waxay leeyihin caqabaday leeyihin opportunityna waa leeyihin marka opportunityga horaan usoo sheegnay oo khayraadkii badda waa ka buuxaa noocyo badanna waa ku jiran oo kalluunka soomaaliya weli antaabida waxaan la taaban waayo oo aan waxba laga qaadan isla markaas caqabadaha jiro caqabadaha jiran waxaa ka mid a oo ugu horeeba in fishland inside wax layirahda aanan qabin oo meesha kale ay ku soo xiran lahayd doomaha ay naga maqan yihiin halkaasaa alaabtana la dhigi lahaa fishland insideka waxaa la dhigaa barafka iyo qaboojiyaasha iyo baabuurta meesha ay ka soo galaan oo hadhow alaabta qaadaya marka dhibaatada weyn oo haysato dadka danyarta ee badda ka shaqeeya waxaa ka mid a doomaha oo aanan doomihii sax ahayn oo hadda xilligan aan ku jirno waa manzonka southwest southwestern ka imaanaya waayo oo hadda malay badan ma jiro markii doomo xoog lama qabno wax yaraan soo saaraa maanta marka si looga baxo waxay u baahan tahay marka fursado badan dowladdu inay siiso ama aragti gaara inay maarta u yeelato oo la fiiriyo dadkaas wixii loo qaban karana loo qabto ayaga naftarkoodana inay wax isu qabtaan oo aynan markasta dad gacantooda ay sugan taasna aaday u fiicnaan leeday marka waxaan kula tali lahay aniga ganacsatada soomaaliyeed oo hadda ku mashquulsan moolal iyo maxaan ku radaa maaragtay waxaa la yidhaahdo dukaamaka waaweyn supermarketeed ee hadda la sameeyey waa fiicanta waa sax waa horumar aada u wanaagsan laakiin haddana waa inaan dhinacaana soo aadnaa waa inaan helnaa dad dhinacan ayagana tooshka ku shido oo samaysta meel kalluunka maarata lagu qaydiyo oo maxaan ku radaa maarata xataa mini market yar ha laga bilaabo xataa oo kalluunka lagu waxeeyo maarata kalluunka waxaa la dhex dhigayaa farjitero oo miraayda leh oo baraf lagu shubay oo kalluunka lagu shubay haddana baraf lagu shubay oo muuqdo qofka intuu yimaado dhahaya kanaan rabaa kanaan rabaa uu gacantiisa ku fiirinaya maarta marka waxaan ka rajaynaynaa ganacsatada soomaaliyeed oo oo aan aad ugu faraxsanahay inay hadda horumarro badan gaareen oo hadda magaalada beelcadeeda xataa wax badan ay ka bedeleen in dhinaca kalluunkana ay usoo jeestaan maaragtay wax kasta dowlad looma aado private sectorka kor loo kiciyaa meeshaan socialista ma jiro waa capitalista marka waxaa la rabaa dadka lacagtaas inay xoolahooda geliyaan meelaha loo baahaya waa mahadsantahay injineer caydiruus xuseen cali axmed dhibaatooyin badanaa habeeyey kalluumaysatada maxaa caqabada oo hortaagan sidii loo dhiirigelin lahaa maxaa looga baahan yahay dowladda maxaase ganacsatada looga baahan yahay marka ugu horeyso qofka oo kalluumaysatada markuu rabo badda inuu aado waa inuu qalab dhammaystiran inuu leeyahay waxaa ka mid a doonyaha doonyaha maanta dalka ka shaqeeya waa doon yaryar wey inkastoo ay u kala baxaan mid motoor gudaha le iyo mid bannaanka ah ama foorboorda loo yaqaano arrintaas marka doonyahaas oo yar waxaa marka hore noo sameeyey shirkad hay-ad la yihahda sida swedish international development agency kadib dagaaladii sokeeye ayaa maaragtay warshadii baaba'day marka mid macamiil ah ayay ku shaqeeyaan oo aan tayo lahayn dhibaatada ugu weyn taas wey labo fishingir qalabka lagu kalluumaysanaya shabaagta shabaagta dalka lagama sameeyo oo warshad maanta samaynaysa ma qabno shabaagta waxaa laga keenaa dibadda gaar ahaan wadamada asia laga keena jabaan laga keena south korea laga keena taiwan laga keena taasoo kordhinayso qarashka lagu soo saaray kalluunka bricekii kor u kacay waayo waxaa laga keenaa wadamo aada u fogfog oo fariidkoodii wixooda dhan ay qaali yihiin arrimahaas horta arrimo waxaa waaye oo saldhiga way midda kale waxaa waaye aqoonta badda oo yar aqoontiyaa yar haddaa aqoon u lahayn wax ma soo saari kartid hay-adaha caalamka waxay keeneen lacago loogu talagalay in bangiyada ay bixiyaan ay siiyaan mataqaanaa kalluumaysatada nasiib darro waxaa dhacday shuruudaha ku xiran iyo broseska loo marayo iyo interest rateka ayaa aada u badan suurtagal uma naqanayso inay lacagaasay qaataan lacagihii hay-adihiina waa ka soo baxeen kalluumaystadii ma gaarto bangiyiida iska yaalaan aad waa mahadsan tahay cabdi diirshe caqabadaha kalluumaysatada haysta sidee looga gudbi karaa waxaa tihiin wasaaraddii kalluumaysiga maxaa idinla gudboon maxaase ganacsatada ku boorin kartaa
hadda waxaan wadnaa mashruuc weyn oo lagu bixinayo shan iyo konton milyan oo dollar oo loogu talagalay kaabayaasha dhaqaalaha in maaragtay lagu saxo gobol kasta waxaan ugu talagalnay laba dekadood oo yaryara in loo dhiso si dekadahaas yararka ee maraakiibtu macnaha ay ugu soo xirtaan doomihii waxaan kaloo rabnaa inaan u samayno maaragtay iskuulkii waxbarashada kalluumaysiga inaan soo celinaan rabnaa taas waxay keenaysaa in si casriya ay kalluumaysatadu markaas uga kalluumaystaan badii waagii hore dalku wuxuu lahaan jiray dib ugu noqo iskuul bay lahaayeen waxbarasho waxay lahaayeen maraakiib aan lahayn dekad baan lahayn hadda dekad oo loogu talagalay kalluumaysigoo gaara ma jirto qaboojiyaal waaweyn ma jiraan iskuulkiina ma jiro saas awgeed howlaha aan wadno waxaa waye kuwo dhaawacan waaye oo wiiqan waay saas awgeed si loo maaragtay hagaajiyo ciladahaas ka jira kalluumaysiga waxaan u baahannahay si wadajir ah inaan macnaha hawshaan u galno cabdi axmed baafo caqabadaha haysta kalluumaysatada soomaaliyeed sidee looga gudbi karaa caqabadaha jira waa kuwa farsamo waa kuwa siyaasadeed waa kuwa maxaan ku rahdaa sharciyeed intaba in loo soo wada jeesto mataqaana annaan waxaan rajaynaynaa waxaan kulli ku guda jirnaa weli aruurintii xogtaas ayaan ku guda jirnaa waxaanaan ka soo saari doonnaa insha allah warbixin ka soo dhex baxday hawshaas cilmi baarista ah hadduu ilaha yidhahdo xuseen cali axmed aan siiyo xeebaha soomaaliya waxaa si dhuumaalaysi ah oo sharci darro ah kalluunka uga jillaabta maraakiib iyo dooyo shisheeye oo aan wax ruqsada haysan arintaas ilaa xad sidee loogu baraarugsan yahay maxaase laga qaban karaa
arintaas waxay xoogaysatay kadib markii burburkii uu dhacay oo dowladdii maaragtay meesha ay ka baxday ayaa ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha ciidan la yidhaha jiri jiray oo awood u leh inuu ilaaliyo baddeenna marka dowladdii markay dhacday ciidamaday burbureen marka arintaas meesha ka baxday laakiin waan ognahay oo tira aad iyo aad u fara badan ayaa ka kalluumaysta xeebaha soomaaliya kuwa dhow iyo kuwa fogba arrintaas marka waxaa lagu qiyaasaa kalluunka sharci darrada ah ee soomaaliya laga qaato sanadkii inuu gaaray saddex boqoloo milyan oo dollar marka taas dowladda gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga iyo mataqaanaa dhaqaalaha bulugga waxay aad iyo aad mataqaana isugu taxallujisay inay arrintaas ay maaragtay wax ka qabato taasoo ugu wacan inay maaragtay isticmaasho qaabka satellite-ka markaa lagu ogaado in mataqaanaa dhaqdhaqaaqooda iyo meelaha kala joogaan iyo waddamadii ka tirsan yihiin marka taasaa looga hort sida keliya looga hortegi karo waa taas iyo in la dhiso ciidamada badda ee soomaaliya cabdi diirshe kalluumaysiga sharci darrada ah ee lagu hayo xeebaha soomaaliya maxaa idinkaga qorshaysan runtii arintan wasaaraddu tallaabooyin ayay ka qaaday marka ugu horeysa wasaaraddu waxay dejisay sharci lagu xadnibayo maraakiibta qaarkood oo ay isticmaali jireen kuwa maaragtay ka kalluumaysta sida sharci darrada ah dalka uga kalluumaysta saad la socotid wasiirka kalluumaysiga maaragtay mudane axmed xasan aadan wuxuu maalin dhawe soo saaray qoraal uu ku soo saaray bogga wasaaradda oo uu kaga hadlayo in macnaha ii sheeg si deg dega ay maraakiibta qaarkood uga baxaan baddaanna haddii lasoo qabtana ay la kulmi doonaan ciqaab taas waxay keentay dhaqdhaqaaq badda waxaan haysanaa qalab aan ku fiirino aan la socno dhaqdhaqaaqa maaragtay maraakiibta soo galaysa kuwa ka baxaya waxaan arkaynaa tirada hadda waagi hore soo geli jirta hadda inay kala duwan tahay hoos usii dhacayaan maraakiibta baddaana ka kalluumaysanaysa saas awgeed waxaan aaminsannahay annagoo kaashanayna ururada waaweyn sida i o t c-ga indian ocean tuna commissionka oo kale inaan la aan adeegsano shuruucda adduunka iyo keenaba si macnaha arrintaas aan uga hortagno cabdi axmed baafo isla arinta ku aadan kalluumaysiga sharci darrada ee soomaaliya ka jira aniga waxay la tahay marka la fiiriyo dalkan dib u soo kabsashadiisa marka la fiiriyo iyo arintan oo si xoogle looga hadli jiray maxaan ku rahdaa badina lasoo galaayo maanta waxaa la soo gaaray xeer teknolojiyada adduunka ay aad oo u isticmaali karto soomaaliya dowladeeda ay isticmaali karto oo ay ogaan karto cid kasta oo kusoo xadgudubta oo gudaha badda soo gasha dalka soo gasha waxaana jira qaar hadda soo galay oo la qabtay oo maxaan ku rahdaa sharci lala tiigsaday ayaa jira waxaa laga maarmaan ah dalka ciidankiisa in dib loo aasaaso waa mahadsantahay injineer cayduruus bismillaahi arrintan horta waxay soo socotay oo annaga aan soo galnay wasaaradda kalluunka ka mid ay tahay waxa la yidhahda port state major agreement hay-addaas waxay hoos timaadaa faw ay hoos timaadaa caalamka oo dhan way ku jiraan soomaaliyana way ka mid tahay aniga waxaan ka mid dadka keenay labada kun iyo shan tobankii workshop looga qalo aan uga qayb gala meel la yidhahdo sri lanka ayaan ku soo ogaaday in arrinkan uu meesha ka socdo kabacdana wasaaraddan keena wasaaraddana warqaday qortay waana la saxiix maarta waana noo ogolaaday waa ka mid naftar sharci ahaan waxaa dhiman marka waxyaalo badan badan waa weyn tahay ilaalinteedana waxyaalo badan ka hor taageera waxa ugu weyn ka hor taagan waxa waaye aqoonta teknolojiyada lagu ilaalin lahay badan 24/7 dadka inay fadhiyaan waa oo isbabadalaan oo caawa xataa la fadhiyo oo gruub kale haddana fadhistaan gruub kale fadhistaan satellite-ka inaad kiraysid internet aan go-ayna inaad samays marka waxaan u baahanaha wasaaradda hadda agaasimaha nala fadhiya wasaaradda waxaan u baahanaha hadda in ay soo saarto dhallinyaro fara badan oo i t-da la baro oo ilaalin karta badda iyadoo xafiiskooda wada joogaan teknolojiya kale cusubaa soo baxdo inaa idinkugu dar rabaa hadda waxaa soo baxday wax la yidhaahdo markay ogaadeen in la ilaalinaayo waxay tagayeen haysi badda meesha ugu dambaysay tagayeen waa kala qaadanayan laba marka waa kala qaadanaysa midna farajiteero wataa midna kalluunka wada oo lagu shubaa nalkana waa deminaan taas hadda annagana waxaan samaynay oo looga daba tegaya waxaa la qabanayaa codka codka ay ku wada hadlayaana la qabanaya sida idaacadoo kale camala loo qabanaya marka qolo kastaba waxbay keentaa qolo kastana wax kale keentaa teknolojiyada hadda kusoo degta waxaa waaye kalluunka naftarkiisa la baara iskaanaa la gelinaa kalluunkaas meesha laga soo qortaa la sheegaa marka la sheego waxaa lahaa certification kaad marka fasaxi baddan ku gashay badda soomaaliya ka soo qaaday dhinacaasa ka soo qaaday fasaxi kaad marka waxaasoo dhan oo aqoonaha naga maqan dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu maanta ku lafagurayno qaabka ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo kalluumaysiga khayraadka badda iyo sida looga gudbi karo wixii caqabada oo arrintaasi ku gadaaman waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb cabdi axmed baafo injineer cayduruus axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha doctor xuseen cali axmed oo laba gooroo hore soo noqday duqa magaalada muqdisho sidoo kalena ah khabiir aqoon durugsan u leh khayraadka dabiiciga ah iyo ugu dambayntii cabdi diirsho oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga aan u soo laabtay barnaamijka xiriir nooce ah ayaa ka dhexeeya wasaaradda kalluumaysiga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada marka laga hadlayo ka warqabka xeebaha soomaaliya mase jiraan ilaa iyo iminka suuqgeyn caalami ah oo uu helay kalluunka soomaaliya aan siiyo cabdi diirshe waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kuu caddeeyo waxaa jira wada shaqayn xoogan oo ka dhexaysa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah shirweynaheenaan ku yaalnay kismaayo sanadkaa horaantiisa markuu soo dhammaaday heshiisii aan soo galnaa jirta oo aan soo dhammaystirnay bishaan hadda aan ku jirno horaanteeda oan ku yeelanay dhuusamareeb waxaana kasoo qayb galay dhammaan wasiirada oo dhan iyo agaasimayaasha guud oo dhan waxaan leenahay xeer naaga oo aan ku leenahay isku maamulka maaragtay ii sheeg nidaamkaas aan ku wada shaqaynayno marka taa waa jirtaa suuqgeynta maaragtay kalluunka waa muhiim ganacsatada soomaaliyeed siyaalo kala duwan bay bannaanka u geystaan laakiin suuq noo furan oo hadda dowladda soomaaliya ay qabatay oo maaragtay la geeyaa ma jiro waa mahadsan tahay cabdi axmed baafo kalluunka soomaaliyeed ma jiraa macnaha suuq caalami ah oo hadda haysto iyo waddamo la sheegi karo oo loo dhoofiyo haddii aanay jirin sidee xaaladaas lagu abuuri karaa waxaa xaqiiqo ah in kalluunka soomaaliyeed uu suuq leeyahay laakiin waxaa hortaagan nidaamkii lagu dhoofin lahaa shatiyadii shahaadooyinkii laaba maxaan ku rahdaa shay barradii taasoo maqan waxay keentay in kalluunkan inta la qaado meel kale dal kale la geeyo dalkaasina magaciisa uu ku dhoofsado maarata waxayna ka soo baxday doodii aan la yeelanay ganacsatada kalluumaysiga hadeertaan ku jirtay maarata marka in kalluunkeena suuq uu leeyahay meel la geyn karo oo toos loo geyn karo waa jirtaa waana meeshaas meesha la rabo dowladda inay xoogga saarto oo arrintaasi caqabadaas taagan ay meesha ka bixiso aadaa umahadsantahay injineer cayduruus sidee kalluunka soomaaliyeed suuqgeyn caalami ah loogu samayn karaa ilaa haddase waxaad ogtahay ma jiraa wadamo la geeyo waa su-aal aada u fiican waaye oona sugayna in lala weydiiyo horta kalluunka waa la dhoofiyaa laakiin official maaha waxaan kuu soo maraa marka hore kalluunka wuxuu u baahanya wax la yidhahda processin proceskaas oo ka soo bilowdo meesha oo badda uu ka soo baxo daaqada uu ka soo galaa ilaa meesha uu ku dhammaado uu ka baxo waxa ugu muhiimsan waxaa maray packaging labeling iyo waxa waaye quality control saddexdaas oo isla socdo markuu helo baxaa horta uu galayaa maxaan ku rahda maarata baabuurka lagu qaadaa markii la qaado kabacdi ayaa iyadana waxaa laga rabaa labelinkaas waxaa ku dhagan certificationka lagu siiyey inaa waxaad xalaalihiin in kale certificationna ma qabno dhibkaasaa jiro marka waxaa waaye wuxuu maraa jabuuti uu maraa dadka qaar waa lagaa qaadanayaa magacaada waxaa la tuuraya kartoono kale loo samaysanaa magac kale ku baxa magac soomaaliya wax ku baxa male hayadhowda waxaa tagay boosaaso saasoo kale kambaniya jiro oo soomaali ay leedahay oo dhoofiyo kalluunka oo meel fiicanna gaaro weliba laakiin certification ma haysto wuxuu geeyaa jabuuti asagana xuseen cali axmed isla su-aashan kalluunka soomaaliya suuqgeyn qabkee loogu samayn karaa ilaa hadda kalluunka kalluunka maaragtay dalka laga soo saaro qaybihiisa kala duwan dhinaca malayga markaan fiirino isagoo la qaboojiyey hadda waxaa la geeyaa wadanka imaaraadka iyo wadanka cumaan sidoo kale lobsterka gaar ahaan tail mataqaana frozen lobster iyo hol frozen lobster labadaba waxaa la geeyaa wadamada asia gaar ahaan thailand hong kong iyo china waxaa jirtay dowladda gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga tallaabooyin fara badan ee qaaday arrimahaas la xiriira sidaas loogu heli lahay kalluumaysada soomaaliyeed ganacsigooda inuu gaaro meel fog heshiisyo oo caalami ah ayaa la galeen waddanka cumaan sidoo kale waddanka kenya kuwaasoo fududayn doono in maaragtay si sahal ay arrintaas ku gaaraan suuqyada waan ka bixi doonaa arrintaas sababta waxaa bacdama aan galnay ma east africa market aan galnay waxay noqon doontaa mid sahasha in kalluunka soomaaliyeed la gaarsiiyo meel kastoo ka mid ah ururkaas baafo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray walwal iyo khataro la xiriira in maraakiib ajnabi ah ay xebaha soomaaliya ku daadiyaan sunta heraadiga ee warshadooda taasoo waxyeello ba-an u geysanaysa khayraadka badda iyo bii-adaba arrimahaas ma yihiin kuwo jira sideese looga sidaad kori karaa aragtidaada guud ahaan waxaa laga hadlaya waxaa ahayd in ilaalo la-aanta xeebaheenna ay keentay in wax lagu soo daadiyo inay kusoo caariyaan sumo inay kusoo caariyaan oo ilaa haddaa u dambeysay oo markii iyo laga sheegayey waana wax u baahan iyadana taxadirkeeda u baahan nasiib darro annaga dalka gudihiisa hadda ma lihin xarun si gaara oga shaqaysa ma lihin wasaaraddeena deegaankana waxaa laga yaabaa inay weli ayna gaarin heer ay si fiican ay u dabagasho waxayna u baahan tahay si gaara in loo fiiriyo oo ama la xoojiyo hay-adaha deertaan dhisan in la siiyo tabartii ay wax ku baari lahaayeen waxna ku sheegi lahaayeen injineer cayduruus bismillahi raxmaan raxiim wallaahi sheeke inay u badan tahay maraakiib inay inta soomaaliya yimaadeen sun ku shubeen haddii kale waxaa la arki lahaa calaamado ka imaan doona suntaas oo xeebta imaan laha la arki lahaa oo kalluuno fara badan noolo fara badan badda intuu ka soo baxo banaanka ku dhinta marka taas annaga waxay tusinaysaa inay weli ay iska tahay oo hadal ay iska tahay laakiin wax practical aan lahayn practical waxaan ku tusinaa hadda ka hor aniga waa lay soo wacay xeebta oo maxaan ku radaa meeshan la yidhaahdo iyo sheekh aviation ayaa kalluun badan ku soo daaday kalluunka haddaan fiirina hal nooc waaye waa sardiin oo yar yara oo loo isticmaalo in wax lagu dabo kalluunkaas marka laba nooc uu xeebta uu ku yimaadaa sidiisaba in kalluuma ka waaweyn oo ka xoog badan ay soo eryadaan iyo in uu naqaska ku dhawo oo meel wax ka nafsado uu waaweyna dhacdaa marmar xilliyada markay isbedelaan marna kulayl ay badda noqona marna qaboob ay noqona xilliyada kulaylka oo geedihii uu ka waayo naqas uu ka waayo waxa uu ku nafsi u waayo bannaanku uu soo carraa labadaas qodobaa keenta bannaanka sun waayo lirasuun ma hel midda labaad waxaa waaye xeebtii leeda waxaa lagu arka xumbacad xumbadii aniga intaan sawiraan qaadaan waxaan u diray qolo aniga aan maarata calaaqaad leenah waxaa la yidhi xumbada markay saanoo kala tahay wax suna male waxa dhibaana male waxa waa leer barwaaqo waa wadankiina rooba ka dacay marka wuxuu xirtaa waxa in la helo marka hore meel lagu baaro waxa aad leedahay waa waxaa lagu sameeyo shay baarna ma haysana marta marka taasaa waxay keenaysaa waxyaala qaar inaan la rumaysan karin waa tahay xuseen cali axmed arrimahaas maxaad kala socotaa maadaama tahay qabiir dhinaca badda iyo u dhuundaleelo deegaanka sida aad la socoto guud ahaan wadamada soo saara warshadaha iyo nukleerka badanaa haraadii kasoo haro waxay usoo dhoofiyan ayagoo dalkooda kala soo cararaya ayaga waxay keenaan wadamada oo aan awoodda lahayn badahooda ayay keenaan ama qaarkoodna dhulka ayay ku aasaan marka calaamadihii la arkay waxaa ka mida fuustooyin iyo haamo xerxiran oo wax calaamad aan lahayn yaa lagu arka xeebaha soomaaliya qaybaheeda kala duwan arintaas markay dhacday waxaa la gaarsiiyey hay-addan lira unib united nation environmental mataqaanaa protection hay-addaas qubarey soo dirtay way baareen mushkiladdu waxaa wixii ma soo celin wixii ay ku arkeen may soo sheegin marka waxaa loo baahnaa wasaaradda environment oo kale arrintaas inay dabagasho tiraahdo wixii ay qaadeen mataqaanaa maxaa ka soo baxay oo yacni oo shacbiga soomaaliyed loo sheego cabdidirishe isla arintan maxaad kala socotaa wararka sheegaya in xeebaha soomaaliya sun kiimika ah lagu daadiyo soomaaliya horta kuma noola jasiirad adduunyada bannaanka ka ah wax kastoo soomaaliya ka dhaca adduun weynahoo dhan baa ogaanaya wax annaga noo gaara oo hadda anaga aan leenahay impact ama waxay keentay dad baa waxay u geysatay sun meeshaas lagu soo daadiyey ma hayno wax caddayna arrimahan waxay u baahan yihiin in cilmi baaris kale laga sameeyo si fiicanna loola socdo dhaqdhaqaaqa baddeenna injineer cayduruus ugu dambayntii soomaaliya waxa ay dhowaan dowladda turkiga ay la gashay heshiis ku aadan in muddo toban sano ah ay turkigu ilaaliyaan xeebaha soomaaliya ciidamada mariiniskana ay tababaraan haddaba heshiiskaas kaalin noocee ayuu ka geysan karaa guud ahaan badqabka amniga badaha soomaaliya annaga shacab ahaan waxaan u aragnaaba in laga heli doono faa'iido fara badan oo baddana ilaalin ay heli doonto kalluunka la dhaca ee waxaas ay heli doonto taas ka soo tag wixii dowladda ila gasho waxaa laga heli doonaa tababaro iyo maxaan ku rahdaa maarata shaqo iyaga lala galo oo xiriir lala yeesho bartner la samaysto kalluun laga shaqeeyo beera laga shaqeeyo xoolo kale laga shaqeeyo marka faa'iidooyin fara badan ay keenaysaa turkida inkastoo caqabado kale ay dhinac kale ka jiraan dadka dhodha ay ogyihiin oo waa sugayna wixii kasoo baxo
runtii waxa waay heshiiskan heshiis oo dhaxalgal ah ummadda soomaliyeed guud ahaan ama ha naqato qolooyinka baarlamaanka ama ha naqato shacabka soomaaliyeed aad iyo aad ugu farxeen tan ugu horeysa waxa waaye waxaa hadda meesha ka baxay ama hoos u dhacay tahdiidkii lagu hayo ummadda soomaaliyeed ahayd badda soomaaliyeed qaar ka mid ah in maaragtay la qaato taas waxay keenaysaa shacabka soomaaliyeed niyaddooda aad u degtay oo dhinacaas laakiin waxaa loo baahan yahay labada dowladood inay ka shaqeeyaan oo baraatika ay u bedelaan qaabkii ciidanka badda ilaalinta xeebaha loo tababari lahaa oo arrimahaasoo dhan maaragtay looga hortegi lahay qodob kale oo ku jiro waxaa ka mid ah ka faa'iidaysiga khayraadka turkiga dowlad weyn waaye dowlad mataqaanaa waxa waaye shacbigeedana uu baahan yahay kalluun faro ilaa siddeetan milyan sagaashan milyan waa dadkooda oo kalluun cun oo weliba way u baahan yihiin waan ognahay maraakiibtooda waaweyn waxay ka shaqeeyaan wadamada senegal waxay ka shaqeeyaan wadamada mauritania atlantic ocean waa u baahannahay in heshiiska noocaas oo kale ah aad waa mahadsantaha cabdiduush sidee u aragtaa heshiiska turkiga iyo soomaaliya annaga qaybta naga qusayso waa dhanka kalluumaysiga dowladda turkiga waxaan u gudbinay annaga fakarkeenna sida ay tahay iyo sidaan maaragta isaga kaashan karno dhanka kalluumaysiga waan u gudbinay taasna ayagaa hadda laga sugayaa jawaabtii heshiiskan saad ogsoontahay ummadda soomaaliyed o dhan way soo dhoweysay annagana sidoo kale aan usoo dhoweynay waxaana filaynaa maaragta qaabkii aan isaga kaashan lahayn dhanka kalluumaysiga inaan mardhow ka wada hadli doonaan filaya wax weynna ay kasoo bixi doonaan insha allah waa mahadsan tahay cabdi baafo sidee u aragtaa heshiiska dhinaca badda ee ay wadagaleen turkiga iyo soomaaliya maxaase faa'iido ugu jira dowladda soomaaliyeed marka laga hadlayo badqabka xeebaha soomaaliya heshiiska hadda la galay waxay ku fiicnayd in laba loo kala qaado mid amni oo laga yaabo arrimaha qaarkood inay qarsoodi noqon karaan iyo midka dhaqaale ee ka faa'iidaysiga badda ah waxaan qabay aniga kan dhaqaalaha in inta hadda la sheegayo aan loo sii dhaafin ilaa heshiiskaasi uu ka cadcadaado qaybna ay ka noqdaan inta khurada ah iyo dadka maxaan ku rahdaa xilka qaabilsan badda qaabilsan waxay u baahan tahay daafurnaan intaa ka badan bay u baahan tahay in la helo waa muddo dheer wax socon doona wax gaaban ma ahan sida hadda muuqata marka aniga waxaan qabaa waa bilow fiican waana loo baahnaa in maxaan ku rahdaa dhinaca ka faa'idaysiga badda lagala kaashado xitaa turkiga intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmibaarista dhaxalreeb cabdi axmed baafo injineer cayduruus axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha doctor xuseen cali axmed oo laba gooroo hore soo noqday duqa magaalada muqdisho sidoo kalena ah qabiir aqoon durugsan u leh khayraadka dabiiciga ah iyo ugu dambayntii cabdi diirshe oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa idaacaddana caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna nala dhegeysta heestaa sacdiya waxaa qaadaya axmed cali cigaal soo dir soo dir teleefoonada soo dir warqadaha nafku jecel sadkeed weeye axmed cali cigaal ayaa qaadayay sacdiya waxaynu ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaan idiin soo jeedinayaa anugaa ibraahim xasan garabay daanduray sidaa iyo nabadgelyo
ayna